subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington sidii aad warkaygaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa aroornimadii hore ee saaka ku dhawaaqay xubnihii golihiis xubnihiisi xubnaha golihiisa wasiirada kuwaas oo ka kooban shan iyo labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen sagaal wasiiru dowle iyada oo ra-iisul wasaare ku-xigeenna uu ku jiro warbixin kooban oo arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa waryaheenna caashe ibraahim caashacuud
magacaabista golaha wasiirada oo saacadihii u dambeeyey ee maalintii axadda si weyn isha loogu hayay ayaa ugu dambayn ra-iisul wasaaraha waxa uu aroortii hore ee xilliga muqdisho uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada qaar ka mid a xubnaha wasiirada ee la magacaabay ayaa ah wasiiro ka tirsanaa xukuumaddii kalsoonida lagala noqday ee cabdiweli sheekh axmed ra-iisul wasaare sharmaarke oo ka hadlay xukuumaddiisa cusub ayaa yidhi aan ku dhawaaqo golihii wasiirada aan soo dhisay kadib wadatashi dheer waan la sameeyey madaxweynaha guddoonka golaha shacabka iyo dhowaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan mudnaan siiyey laba arrimood midda koowaad waxaa weeye in waktiga hare oo aada u yar in howlihii lasoo qabtay qumadihii hadda igu horey ay soo qabteen ay horey u socdaan iyagoo aan xag ka dunida sidaas darteed xubno dhowra oo hayay wasaaradaha muhiimka ah waan soo celiyey si aysan hawsha xanka dogan taas waxaan la daleenahay wakti waa yaryahay hawshana hortaa lanoo baaxan tahay marka sidaas darteed xubnihii qaar baan ka soo celinay ahmiyadda labaad aan siiyey xukuumadda waxay tahay in yacni ay keento jawi abuura xasilooni siyaasadeed sidaas darteed marxaladihii lasoo maray awgeed waxaan ruuxayga ku dadaalay inaan wasiirada ka soo xulo yacni dad ku kala duwanaa afkaar hadday noqoto iyo faker siyaasadihii hadda lasoo maray ugu dambeeyey marka waxaan rajaynaya haddii la yihahdo inay keento taas xasilooni dibsoo noqosho dib u heshisiin iyo ummadoo hore loo ra-iisul wasaaraha ayaa ka codsaday golaha baarlamaanka ee soomaaliya in ay meel marayaan xukuumaddiisa isagoo dhinac kalena sheegay inay jiri doonto la xisaabtan ku wajahan golaha wasiirada ee uu soo magacaabay waxaan u ballan qaadaya ummadda inay jiri doonaan la xisaabtan golaha wasiirada iyo hay-adaha dowladda oo dhan sida ay shaqada u gutaan iyo sida ay ummadda ugu adeegaan waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanayaa inay ansixiyaan xukuumaddan maadaama marxaladda aan marayna ay tahay marxalad aada u adag waktiguna aada u yaryahay wax badan uu maanta yacni nahor yaalla awgeed in runtii ay xildhibaanadu yani gacan nagu siiyaan nala qaadaan xukuumaddaana noo gudbiyaan si ay xukuumaddu howl horey uga qabato ummadda hadda sugaysa laba kun iyo lix iyo tobanka waqti dheer kama harin waxaan rajaynaynaa haddii laa yihahdo inaan ummadda gaarsiino wakti dalkao dhan u yahay hal gooladii iyo maamuladii ay dhisan yihiin adeegii bulsho uu gaarsiisan yahay goolada dalkao dhan dalku uu yahay dal xeer iyo sharci iyo constitution hal ah u wada qabanaya waxaana horyaalla howlahaas aan idin sheegay waxaan rajaynayaa golaha cusub inuu noqdo mid guta howshiisa si daacadnimo ah si howlkalnimo ku jirto iyagoo la shaqeynaya hay-adaha dowladda oo dhan gobolada dalka oo dhan dowlad goboleedyada oo dhan iyo beesha caalamka waxaan ku rajo weyna in waktigeeda hore aan gaarsiin doono insha allah ummadda soomaaliyeed yani higsiga la higsanaya ee labadii kun iyo lix tobanka kaasoo ah ummaddan inay hesho doorasho ka dhacda dalkan markii ugu horreysay ilaa iyo taqriiban
magacaabista kadib ayaa afhayeenka ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli waxauu goobta ka akhriyey xubnaha golaha wasiirada oo ay ugu horreeyaan rag horey uga tirsanaa xukuumadihii tan ka horreeyey qaarkoodna lagu tilmaamo in ay asal u ahaayeen khilaafkii ay ku kala tageen madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed magacyada wasiirada maxamed cumar carte ra-iisul wasaare ku-xigeen faarax sheekh cabdilqaadir maxamed wasiirka cadaaladda axmedey sheekh mukhtaar wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta cabdikariin xuseen guuleed wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xuseen cabdi xalane wasaaradda maaliyadda maxamed sheekh xasan xaamud wasaaradda gaashaandhigga cabdiraxmaan ducaale beyle wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga afhayeenka ra-iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli ayaa sidoo kale goobta ka akhriyay xubnaha wasiir ku-xigeenada oo ay ku jiraan saddex dumara xirsi aadan rooble wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cumar geedi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdishakuur cali mire wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta cabdirashiid maxamed xidig wasaaradda beeraha jamaal xasan ismaaciil wasaaradda isboortiga iyo dhallinyarada sacdiye carays ciise wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cusmaan libaax ibraahim wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska muumina sheekh cumar wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska saciid jaamac maxamed qaalib wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda xukuumaddan cusub ee usaakay ku dhawaaqay ra-iisul wasaare sharmaarke ayaa inay howsheeda gudato waxa ay ku xidhan tahay ansixinta golaha baarlamaanka oo la horgeyn doono maalmaha soo socda aad iyo aad u mahadsan tahay caashe ibraahim caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haddaba xukuumaddan cusubi maxay kaga duwan tahay tii iyada ka horraysay marka la eego tiradeeda iyo tayadeeda su-aashaas iyo su-aalo kale ayaa waxaan weydiiyey brofesor xuseen warsame oo siyaasadda ka faallooda brofesor xuseen marka hore waxa uu ka hadlayaa wixii uga baxay liiska cusub ee golaha wasiirada
haa walaal maxamed waan arkay liiskii wax badan baana iiga baxay runtii horta waxa u horreeyey ee markii horeba ishaan ku dhuftay wuxuu ahaa tirada wasiirada wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada oo marka lagu daro ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo hadda aan jago gaara isagu haynin oo kii hore lamid ahayn waa lix iyo labaatan wasiir marka kaa lagu daro sagaal wasiir wasiiru dowla iyo shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen waa lixdan was wasiir weeyaan taasi horta aad iyo aad bay ugu badan tahay kharashkeedu waddan yar oo inagoo kalea aad bay ugu badan tahay waa mid ah oo hataa waxay ka badan tahay tii hore cabdiweli oo aan la yaabanaa waan lahaa maganaysaa ninka wuu badiyey oo ahay shan iyo labaatan wasiir iyo shan wasiir dowle iyo afar iyo labaatan wasiir ku-xigeen ahaa oo marka laisku daro konton iyo afar ahaa baan la yaabanaa runtii oo de isagana marka lagu daro iyagana lagu daro waa konton iyo shan midna kakalna lixdan iyo kow marka aad booda taasi horta isheeda way qabatay oo waxaan idhi waa miyuu sidaa ka yareeya waxoogaa inkastoo fahmi karo sababta uu sidaa uga dhigay oo ma garanaysaa de malaha islahaa dad badanoo malaha macaarad iyo waxaa kusoo dar ta labaad waxa weeyaan haweenka inta loogu jiro inta kaga jirta waxaan filayey inuu cumar cabdirashiid ka roonaan doono way hore weliba maadaama madaxweynaha laftigiisu maalin dhaweed uu qayliyey oo uu yidhi ha la badiyo ha laga badiyo haweenka inta tirada kaga jirta maxamedo waxaan ka tiriyey keliya inay kaga jiraan laba wasiir wasiiru dowlayaasha oo sagaala waxba kagama jiraan wasiiru ku-xigeenadana waa saddex tii hore unbay lamid tahay iyada laftigeedu taa unbay lamid ahayd oo wax dhaanta may ahayn marka labada arrimood ayaa runtii aad iiga yaabay tirada badan iyo tirada haweenko aad iyo aad u yar waan gartay waxa iyadana indhuhu ay soo qabanayaan in in wasiirada qaar ay halkoodii kusoo noqdeen lana odhan karo waa xilalka muhiimka ah haddaynu eegno arrimaha dibadda maaliyadda cadaaladda warfaafinta iyo gaashaandhigga qof hadduu si u eego wuxuu odhan karayaa waa xukuumaddii hore oo sideeda ah oo ay ka maqan yihiin ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ha marka haddii waxqabadka xukuumaddii hore laga hadlo inayna waxba qabanin wax qabatay dabcan waxay ku xidhnaanaysaa ruuxaad weydiisid laakiin su-aashan adiga kuu qabaa waxay tahay xukuumaddani maxay kaga duwanaanaysaa xukuumaddii hore inagoo og in xubnaha badankoodu ay tii hore ka yimaadeen waa su-aal aad u sarreysa weeyaan maxamed sandeerow waa runta oo sidaasna isha ugu dhufto laftooda uguyo wasaaradaha muhiimka waa kuwii hore alla ilaah m malaha wasaaradii magaranaysaa arrimaha gudaha ee gooda hayn jiray oo lagu bedelo nin markii horeba hayn jiray oo cabdikariin xuseen guuleed la idhahdo mar waxoogaa buulka la dhigay mala wax ka soo bartay ma garanaysaa hadda lagu soo celiyey in uu unbaa wax la bedelaan arkaya o macno leh waa runtaa oo wasiiradu waa sidoodii dad badanoo soomaaliyed waxay odhan karaan arrinta aad ba uga xumaanayaan weliba maadaama wasiiradaasi ay intooda badan intay ra-iisul wasaarahii uga hoogi oo wax markii hore waxqabad aynay ku waxbuu qaban waaye aanay ku dacweynin haddana ay kasoo horjeesteen in dad badan oo baarlamaan ka mid ay jeclaan lahaayeen nimankaas in aanay soo noqonin anigu laakiin markaan warwarka iga hayay waktiga yar ee dawladda u hadhay iyo in haddana kuwa cusub oo tira hadda wawasaaradaha barta la keeno saan werwer uga qabay relief bay aniga ii tahay runtii waxoogaa calooqaboojin bay ii tahay in wasiiradii meesha bartay la soo celiyey oo la yidhi ma garanaysaa hase ahaatee dafartu way ku fiiqantahay maxamedow oo haddii ay yidhaahdeen dawladeedii waxba matelin hore iyagiina ay soo noqdeen waxay noqonaysaa talow marka wax ma ka baran doonaan wixii ay soo mareen mise dee halkii horeba sidii ay u jilicsaneen bay awalba u jilicsaneen laakiin anigu aad uguma kacsanay xaggaa soo celintooda oo maadaama uu bediyey wasiir wasaaradahana iyo wasiir ku-xigeenadana malaha dad waxoogaa yaqaanay markii hore inla in la keena meesha aad bay muhiim ila tahay oo wax yaraynaysaa waktiga kaga baxaya barashada waan gartay ugu dambayntii su-aal isweydiinteeda laga daalay haddana in la isweydiiyo aan laga maarmaynin oo ah wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadan mas-uul daabaddan ay shookaanta u hayaan ma is leedahay maxaadada ugu dambaysa amaba istaanka u dambeeya si nabad ayay ku gaadhsiin karayaan maxamedow waxaan ilaahay ka baryayaa in jawaabtu ay haa noqoto waana su-aal adag oo odoras u baahan oo aad weydiisay laba jeer oo hore oo arrimaha layga weydiiyeyna waan ku khasaaray runtii midi waxay ahayd markii cumar cabdirashiid iyo ay wada shaqaynayeen shariif oo aan ku tilmaamay laba nin oo isku da-a oo dhalinyaro ah muqdisho kuwooda horay ay suuragal tahay inaad safgartaan oo aanay khilaaf ka iman doonin taas waan ku khasaaro ugu dambaystii waa kii magaranaysa ay kala tegeen haddana berigii dhawada cabdiweli iyo magaranaysaa madaxweyne xasan isqabteen waxaan idhi raggaasi maadaama wax badan ay qabteen waxa suuragala inay magaranaysaa ay arrintoo xalilaan labadaba waan ku khasaaray tanna inaan ku khasaaray ilaahay ha iga baajiyo laakiin waxaan isleeyahay marka aan fiiriyo deganaanshaha ninka la idhahdo cumar cabdirashiid marka fiiriyo magaranaysaa labadooda oo labaduba dee waqacdo kusoo dhaceen oo madaxweynuhu laba madax laba ra-iisul wasaare buu eriyey ka saddexaad hadduu eriyo marka dambe isagaa farta lagu fiiqi iyo ra-iisul wasaaraha oo mar hore lasoo eriyey haddii mar labaad la eriyo dee waxaa la odhanaya malaha ninku kartibay ahayd awalba haddii markafarsiyo loo sameeyo marka labadaba waxaan qabaa waxay ku dadaali doonaan inaanay arrintaasi dhicin ta saddexaad dee wakti badanba uma hadhin oo iminka waxa uu hadhay waa toddobiyo toban bilood runtii marka bishan dee bilood laga reebo inta kale waa kambeenka inta lagu jiro marka waa inay wax qabtaan marka waxaan isleeyahay way gaadi doonaan laba kun iyo lix iyo tobanka ayaan ku odorosayaa ilaahay hadduu ina gaadhsiiye bal maalintaas inay xasuusin doontaa inaan ku khasaaraya in kale
kaasi waxau ahaa brofesor xuseen warsame oo siyaasadda ka faallooda macalina ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada oo khadka telefoonka ee magaalada calgary igu warrameeyey goor dhoweyd